subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax khamiisa bisha januarina waa kow iyo soddon sanadka laba kun sideed iyo toban waxaa labada kun sagaal iyo tobankan idaacada dhegeystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobadaad idaacaddayada saakii caalamka ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid ah dibadbaxyo dadka reer yurub ay ka samaynayaan arrinta la xidhiirta isbeddelka cimilada
to save the climate, to save the planet, but also to save solidarity, to save the people, and want to be part of the solution. We want to be part of those who decide.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan gabdhaha jaamacadaha dhameeye ee gobolka hiiraan oo sheegay in fursadaha shaqo aysan u sinnayn iyaga iyo dhigooda ulasha
dalka faransiiska oo ka baaraandegaya sidii u soo celin lahaa muwaadiniintiisa jihaadka ugu maqnaa dalka suuriya kenya oo sheegtay in iskuulladeeda luuqadaha mandariinka ee shiinaha lagaga hadlo lagu dari doono manhajka ay ardadu wax ku bartaan ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka siberiya buurta everest cidhifka antartika ayaa arbacadii shalay dhammaantood ka diranaa magaalooyinka chicago minneapolis iyo magaalada grand fox ee gobolka north dakota ee dalka maraykanka boqolaal milyan oo dadka reer maraykan ah ayaa gabaad ka galay mid ka mid a qabowgii waa hawadii ugu qaboobeyd ee dalka maraykanka soo marta saraakiisha ayaa sheegay in heerkulku uu eber ka hooseeyey arbacadii shalay siddeetan iyo shan boqolkiiba dalka oo dhan marka laga reebo gobollada alaska iyo hawaii marka dabaysha lagu daro heerkulku waxa uu magaalada grand fox hoos eber ka hoos maray konton iyo sagaal magaalada chicago oo heerkulkooda uu soddon eber ka hoos maray ayaa xadiidka tareenku maro hareerihiisa ay booliisku dab ka shideen si tareenadu ay u socdaan dowladda hoose ayaa basas u adeegsatay sidii xarun laysku diiriyo ay uga dhigi lahayd kuwaasoo kaalkaaliyaal caafimaadna ay saarnaayeen iyadoo loogu talagalay dadka derbijiifka ah dhakhaatiirta gobolka minnesota ayaa sheegay inay daweynayaan xaalado ilaa heerka afraad oo dhaawaca uu barafku xubnaha jidhka u geysto kuwaasoo ilaa iyo lafta gaadhay shaqaalaha boostada oo lagu yaqaano in xaalad walba oo roob iyo baraf lehba ay waraaqaha geeyaan ayaa koob iyo toban gobol howlahoodii hakiyey arbacadii shalay
wariye maraykanka u dhalatay oo ka howlgasha tv-ga afka dowladda iiraan ku hadla ayaa dib u laabatay waddanka iiraan kadib markii muddo ka badan isbuuc ay ku xirnayd maraykanka hashimi oo war akhriye ka ahayd bress t v ayaa la xiray saddex tobankii bishan january kadib markii ay soo caga dhigatay st louis missouri oo ay qoyskeedu kusoo booqanaysay waxaa la hayay muddo toban beriya mas-uuliyiin maraykana ayaa sheegay in lasii daayay merziya isbuucii lasoo dhaafay kadib markii baaris lagu sameeyey dowladda maraykanka ayaan faahfaahin kiiska gabadha suuriye ahayd marziya ayaa boqolaal dad a kusoo dhoweeyey gegada diyuuradaha ee imaam khumeyni international airport arbacadii
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington iyadoo guud ahaan dalka soomaaliya ay shaqo yaraani ka jirto ayaa haddana gabdhaha gobolka hiiraan ay ka cabanayaan in marka fursadaha shaqada laga hadlaya ay dhigooda wiilashu qaataan fursadaha soo baxa hase yeeshee mas-uuliyiinta maamulka ayaa sheegay in fursadahaasi loo siman yahay warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane maryama xasan cabdulle waxaay ka mid tahay gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada baladweyne laakiin aan waxbarashadooda ku helin shaqooyinkii xirfadoodu ay baratay maryamo ayaa waxay v o a u sheegtay in gabdhaha si gaara loo takooro marka ay timaado fursadaha shaqo ee ka soo baxda dhinacyada hay-adaha dowladda iyo kuwa samafalka
gabdhahaas caqabadaha qabsada waxaa ka mid ahay inaba la dhagaysaninba hadalkooda oo aanan loo dhuga nuglaan oo qaarkood xataa in la aqbalo la dhagaysto warkoodiina haddana meesha laga soo qaadi waayo waxaa ka mid in ballanqaad beena loo sameeyo gabdhaha oo marka xafiisyada qaar tagaan la dhaho kale beri soo laabo ama qof heblaayo adoo wato ama qof damiinkaa ekeenso in la dhaho xagga meesha ragga oo iyagu la garab qabto oo lagu dhiirageliyo inay maxayatay helaan shaqooyinka marka gabdhaha caqabado badanaa ka haysta xagga shaqada isuduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka hiiraan maxamed cabdi jaras ayaa waxa uu sheegay in dumarka iyo ragga ay u siman yihiin dhinaca shaqada laakiin gobolka ay ka jirto shaqo la-aan baahsan qofka dumarka haddii uu xuseen shaqo barto oo jaamacad soo kuwalifayd garayo uu imtixaan soo galo haddii hal gabar iyo toban wiil imtixaan usoo fadhiistaan ee gabadha ku baasto ayadaa imtixaan ku guulaysanayso la siinayaa magaalada beledweyne ka dhacday hotel daarsalaam imtixaan lagu qaaday ayaa jiray la wada ogaa raggii dumarka usoo fadhiistay dumarka ayaa badnaa misena dadkii loo baahnaa oo gaaray ilaa afar qof saddex ka mida dumar ayay noqotay marka taasi waxay meesha ka saaraysaa dumarku inaysan umuliso keliya wax lamid iyo neersi aysan qabanine ay qaataan waxaa kaloo aa jirta shaqooyadii ugu dambaysay ee ceel jaalle shaqa loo soo tartamay oo rag iyo dumar badan u tartameen oo shaqo xafiis ahayd oo qof xafiis daadiinay oo xogayn xafiis oo assessment ahayd asiisan ahayd waxaa loogu yimid dad u dhashay gobolka hiiraan iyo hirshabeelle ayaa ugu yimid ilaa xamar ilaa nairobi waxaa ku guuraysatay gabar sahre la yirahdo markhaatiileeda waa unido united nation industrial development organization waa grade eid mushaar ahaa marka gabdhaha gobolkeenu yaysan u qaadanin in shaqala-aan guud wey jirtaa dalka waxaa iska jira maaragtay shaqooyinkiio yar shaqooyinkio aan la wada helaynin shaqooyinka ugu badan oo dumarku ay heli karaan waxaa ka mid ah nadaafadda umulisanimo iyo ganacsiyada yaryar laakiin taa waxay ka doorbidaan in ay helaan shaqo xafiis xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dadka ku nool qaaradda yurub ayaa wada ololo qaarkood wadooyinka loo soo baxayo halka kuwo kalena ay internetka ololahooda ka wadaan dadkan ayaa dowladahooda ka dalbanaya in tallaabooyin dheeraad ah ay u qaadaan dhinaca la dagaalanka isbeddelka cimilada toddobaadkii hore oo keliya kumanaan reer yuruba ayaa isku soo baxay wadamada ay qaaraddu ka kooban tahay dalka faransiiska madaxweyne emmanuel macron ayaan u dhoweyn ka dhabaynta hawshii oo hormuudka ka ahaa ee cimilada lagu wanaajinayay wariyaha v o a liza bryant ayaa warbixintan magaalada baris ka soo dirtay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo koobaya mahadsanid jamal roobku kama hor joogsan in dadka reer baris ay ku biiraan dibadbaxyada isbeddelka cimilada lagaga soo horjeedo kaasoo toddobaadkan dhacay waxay ka welwelsan yihiin cimilada sii xumaanaysa mid ka mida dadka dibadbaxayay ayaa sheegay in dadaal badanay aanu jirin uma malaynayo in wax ku filan la qabtay dadkuna waxay u baahan yihiin in runtii ay hurdada ka kacaan ayay tiri isu soo baxyada isbeddelka cimilada la xiriira waxay toddobaadkii hore ka dhaceen magaalooyin badan oo faransiiska ku yaala iyo magaalada brussels ee dalka dariska belgium iyagoo tobannaan kun oo qofi ay isku yimaadeen ardayda ku nool dalalka jarmalka iyo switzerland ayaa iyaguna sameeyey dibadbaxyo la xiriira isbeddelka cimilada halka dalka britain koox isku magacowday fallaagada dabargu-u ay xidheen isu socodka gaadiidka si koobanna ula wareegeen baarlamaanka dalka scotland neil makarof oo midooda yurub kala taliya arrimaha cimilada ayaa sheegay in baraarugu dadku uu yahay mid aada u wanaagsan dhaqdhaqaaqyada dhinaca cimilada ee meel walboo yurub ahi wuu isa soo tarayaa warkaas oo ah war wanaagsan maxaa yeelay muwaadiniintu iyaga uga aqoon badan dhibaatooyinka cimilada ayuu yidhi yurub ayaa u muuqata meel la yaab leh oo kacdoon cagaarani ka socdo way ka horreysaa qaybo badan oo dunida ah si hoos loogu dhigo qiiqa hawada ku baxaya hase yeeshee khubarada ayaa sheegaya in xukuumadaha yurub ay tahay inay intaasi kasii badiyaan faransiiska madaxweyne macron ayaa bilaabay shir madaxeed lagu magacaabay one planet amaba hal meere xitaa waxa uu saynis yahano maraykana ku booriyey inay faransiiska u guuraan kadib markii maamulka trump u go-aansaday inuu ka baxo heshiiskii cimilada ee paris hase yeeshee dadka siyaasadda macron dhaleeceeya ayaa sheegay in waxa uu qabanayo iyo waxa uu sheegayaa ayna islahayn beside uh, the nice sentences make our planet great again and things like that, our government is not really taking climate very seriously.
marka laga yimaado sarad- sadarrada wan wanaagsan sida meeraha meeraheenna aynu mar kale ka dhigno mid wanaagsan dowladdeennu arrinta cimilada dhabkama aha maxaa yeelay wax tallaaba ah oo cimilada wax lagaga qabanayo france weli ma qaadin ayuu yidhi haddase muwaadiniinta reer yurub ayaa iyagu gacantooda wax ku bedelaya laba milyan oo faransiisa ayaa saxay warqad ay dowladda madaxweyne macron ugu hanjabayaan in ay maxkamad dacwad ka geyn doonaan marka laga hadlayo wax ka qabasho la-aantiisa dhinaca cimilada We really want uh, to save the climate, to save the planet, but also to save solidarity, to save the people, and want to be part of the solution. We want to be Really?
part of those who decide.
waxay tidhi waxaan runtii doonaynaa inaan badbaadino cimilada inaan badbaadino meeraha inaannu badbaadino wadajirka dadka waxaan doonaynaa inaan qayb ka noqonno dhibaatada xalkeeda taasoo ay tahay inaannu naga go-aankeeda gaadhno mawduuca isbeddelka cimilada ayaa dhiirigelinaya da'yarta reer france si ay u qaadaan tallaabooyin ayna weligood horay u qaadin Euh, bah moi, ça me fait peur, hein, bien sûr. Euh, C'est pour ça que Of course, I'm scared. That's why it's so important to act.
on, on veut faire du- dabcan waan cabsanaynaa waana sababta ay muhiim u tahay inaan tallaabo qaadno waa inaan is-abaabulnaa si aan cadaadis u saarno mas-uuliyiinta ha ahaadaan siyaasiyiin amaba ha ahaadaan warshadaha waaweyn ayuu yidhi dibadbaxyadan ayaa garab socda dhaqdhaqaaq kale oo faransiiska ka socda kaasoo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa meesejaakada jaallaha amaba huruudda ah kaasoo xubnihiisu ay ka dibadbaxayaan cashuurta shidaalka ee sare u sii kacaysa lacagtaasoo lagu talagalay in qayb ahaan lagu maalgeliyo wax ka qabashada cimilada hase yeeshee dad badani waxay u arkaan in labadan kooxood ay isku qadiyad u dagaalamayaan waana sinaanta cadaaladeed iyo taduni wanaagsan in lagu noolaado welise waxaa la dhowrayaa in dibadbaxyadan cimiladu ay u bedeli karaan ay isu bedeli karayaan tallaabooyin dhinaca cimilada wax lagaga qabanayo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ah inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a ee magaalada paris uu kasoo diray ay kasoo dirtay lisa bryant halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a
walisla arrimaha faransiiska ayaynu ku jirnaaye iyadoo la filaya in ciidamada maraykanku ay ka soo baxaan dalka suuriya ayaa dhanka kale dowladda faransiisku waxay ku talinaysaa inay dibu- dib u celin doonto dadka jihaadka ku lugta leh ee faransiiska ee hadda lagu hayo dalka ku yaala bariga dhexe ee suuriya balse arrintan ayaa dood weyni waxay ka dhex abuurtay gudaha dalka faransiiska baris waxaa warkan ka soo diray wariyaha v o a da lisa bryant waa kan jamaal axmed cusmaan oo inoo soo jeediya
Mais ce que je veux vous dire, Madame la députée, de façon très simple, très claire et très nette, c'est que isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka dalkiisa ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska christophe castaner waxa uu sheegay in jihaadistayaasha faransiiska ahi ee laga soo musaafirinaya syriya ay dowladdu maxkamadayn doonto islamarka ay cagaha soo dhigaan ciidan waddanka faransiiska dowladdu si rasmi uma aysan shaacin in wararka warbaahinta qaar ay tabinayaan oo ku aadan in boqol iyo soddon jihaadistayaal faransiis ah hadda lagu hayo waddanka syriya kuwaasoo dhowaan la doonayo in la keeno waddanka faransiiska faransiiska waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee yurub oo muwaadiniinteeda aaday dalalka syriya iyo ciraaq si ay uga dagaalamaan dalalkaas iyagoo taageeraya kooxaha islaamiyiinta waxaana la sheegay in qaarkood inta ay dagaalka ku jireen dhinteen halka kuwo kalena ay dib ugu soo laabteen waddanka islamar ahaantaasina ay abaabuleen weeraro ka dhacay waddanka faransiiska iyo sidoo kale mid kale oo ka dhacay waddanka biljamka gaar ahaan magaalada brussels balse saraakiisha ayaa waxa ay ku qiyaasayaan in laba boqol konton dagaalyahano oo waddanka faransiiska u dhashay ay hadda ku sugan yihiin waddanka syriya kuwaasoo dagaalka weli sii wada dowladda faransiiska ayaa ilaayo hadda waxaan muuqanin oo ku aadan in dadkaasi dib loogu socdo waddanka faransiiska balse markii ay soo baxday wararka sheegaya in ciidamada waddankaasi maraykanka ee siiriya jooga ay dalkaasi ka soo baxayaan ayaa walaac aad fara badan soo baxay gulyam beltiid oo ka mid ah sharcidejiyaasha waddanka faransiiska ayaa walaac kaa la mid a qaba waxaana uu ku waramayaa inaan dib loogu soo celin dadkaasi waddanka faransiiska maadaama sida uu ku andacoonayo ay qaarkood gubeen baasabooradooda islamar ahaantaasina ay galeen dembiyo ka dhanaa bini'aadinimada
Ce sont des gens qui ont été nourris par la France, nourris par l'école de la République, nourris à nos aides sociales, qui sont partis, qui ont brûlé leurs passeports et qui ont été en Syrie et en Irak commettre des crimes de guilliam berti ayaa warkaasi u sheegay idaacad gudaha waddanka faransiiska ku taalla balse xildhibaan kale oo isaguna ka mid ah xildhibaanada muxaafidka ah christian strosi ayaa ka baqdin qaba in hadda xagjiriinta faransiiska ahi ay noqdaan kuwo layska fasaxo islamar ahaantaasina si nabadgelyaha ay waddooyinka ku maraan balse khubarada qaar ayaa waxa ay ka baqdin qabaan oo ay leeyihiin in dagaalyahanada dalka faransiiska u dhashay ee dalalka siiriya ee ciraaq ka soo dagaalamay ee qaarkood waddanka faransiiska dib loogu soo celiyo ay ka mid yihiin maxaabiista ay la mid yihiin bambo wakhtiyeysan islamar ahaantaasan xilli kasta ay ku qarxi karaan gudaha waddanka faransiiska waxaana dadkaasi ka mid ah kuwo dhowaantan la filayo in xabsiyada laga sii daayo kadib markii muddo ay xirnaayeen
warbixintii wariyaha v od lisa bryant ay ka soo dirtay magaalada baris jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo koobayey
subax wanaagsan dhegeystayaal markana kenya dowladda waddankaasi kenya ayaa sheegtay in sanadka dambe manaahijkeeda waxbarashada ay ku dari doonto luqadda mandarinka ee lagaga hadlo dalka shiinaha waxaana kenya ay sheegtay in saameynta dhaqaale ee shiinuhu dunidu ku leeyahay aan la iska indhitiri karin dalal kale oo afrika ku yaala ayaa kenya arrintani kaga horeeyey warbixin arrintaasi ku saabsan nairobi waxaa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
dowladda kenya oo isbeddel ku samaynaysa manhajkeeda dhanka waxbarashada ayaa wixii hadda ka dambeeya ardayada dugsiyada hoose iyo dhexe siin doonta koorsooyin ku baxa luuqadda mandariinka ee china laga bilaabo sanadka labada kun iyo labaatanka julius jaywan oo ah madaxa macadka horumarinta manhajka kenya ayaa sheegay in koorsooyinka mandariinka ee dhowaan lasoo kordhiyey ay muhiim u tahay isbeddelka manhajka dalka luuqadaha shisheeye ee faransiiska carabiga iyo jarmarka ayaa lagu bartaa xarumo ka baxsan dugsiyada sare ee kenya waxa uu yidhi jaywan markii aanu bilaabaynay isbeddelka lagu sameeyey manhajka waxaanu samaynay qiimayn baahida loo qabo ku aadan waxaana dadka kenyaanka ah ay codsadeen in luuqadda mandariinka ay ka mid noqoto afarta luuqadood ee aanu soo sheegnay ujeeddada barashada luuqadda shiinaha ee lagu soo kordhiyey manhajka kenya ayaa looga gol leeyahay sidii loo sii xoojin lahaa tartanka caalamiga ah ee ardada kenyaanka ah iyo sidii sare loogu sii qaadi lahaa xiriirka wada shaqayneyd ee ka dhexeeya dowladaha kenya iyo china shiinaha ayaa ah waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka waxaana sannadihii lasoo dhaafay sare u sii kacaysay saamaynta dhaqaale ee uu shiinuhu ku yeelanayo waddamo badan oo afrikaana qaar ka mid a iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay ee ku yaala gudaha kenya ayaa iyagu si weyn u soo dhoweeyey tallaabada ay dowladdu manhajka ugu soo dartay barashada luuqadda shiinaha waddamada koonfur africa mauritius tanzaniya cameruun zambiya iyo uganda ayaa iyagu mar hore barashada luuqadda shiinaha ku soo daray manaahijta waxbarasho ee waddamadooda khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar weliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
v o a washington ayaad weli la socotaan haatanna aan u gudubno dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa stuudiyaha igula sugan aan isaga iyo idinka idinkala dhexbaxo
aad baad umahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno horyaalka dalkaasi ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray naadiga liverpool ayaa waxa ay ku guuldaraysatay in horyaalka ay sii dheeraysato oo ay ka faa'iidaysato guuldaradii shalay naadiga kusoo xigtay ee manchester city kasoo gaartay horyaalkaasi waxaana liverpool ay la ciyaartay naadiga lester city waxaana ay kulankaasi labada kooxood wada dheeleen ku dhammaaday gool iyo gool naadiga liverpool ayaa si kastaba ahatee barbarahaasi aan uga sii darin waxaana hadda ay tahay naadi shan dhibcood oo cadaan ah oo nadiifa ka saraysa naadiga kusoo xigtay kulankaasi oo ahaa mid ka dhacay dhigada naadiga liverpool ay ku dheesho iyo daqiiqadii saddexaad sadio mane goolka u dheliyey naadiga kubadda cagta liverpool waxaase barbareeyey ciyaarta qaybtii inta aan la kala nasanin oo daqiiqado laba daqiiqoun ay ka dhiman tahay ciyaaryahan maguuri oo goolka naadiga lester u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa horyaalka weli hogaaminaysa kulamada kale ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah haddaan dhegaystayaal idiin sheegno iyadoo dhinacaasi talyaaniga kulamo la ciyaaray gaar ahaan koobka dalkaasi laga ciyaaray koobka italy oo yuventus xaalad xun la soo daristay dalkaasi sbainna kulamo kale ayaa dhacay waxaase aanu dhegaystayaal dhinaca iyo dalka ingiriiska intaanan ka bixin naadiga chels ay la ciyaarteen naadiga kubadda cagta ee f c barnmouth naadiga barnmouth ayaa waxa ay ku durduriseen naadiga kubadda cagta chelsea oo ay uga awuutronaatay afar gool iyo waxba guushaasi naadiga barnmouth waxa ay ka dhigan tahay in ay naadiga chelsea markaasi kaalimaha hore ay kusoo higsanaysay in ay sanadka dambe soo baxdo oo markaan xaaladeedu ay khilkhiil sii garayso gaar ahaan tababaraha naadigaasi oo saari la sheegayo in uu inaysan xaaladiis wanaagsanayn daqiiqadii afartan iyo toddobaad ayaa waxaa goolka koowaad naadiga kubadda cagta barnmouth u dhaliyay ciyaaryahan joshua king kadib markii uu caawimaad qurux badan uu ka helay david brooks mar kale brooks ayaa labeeyey daqiiqadii lixdan iyo saddexaad isagoo caawimaad ka helay sidoo kale joshua king oo isaguna goolka hore u dhaliyey waxaa ciyaarta daqiiqadii toddobaatan iyo afraad joshua king uu mar kale uu u sadexeeyey ahaana goolkiisii labaad ee kulankaasi daqiiqadii toddobaatan iyo afraad markii ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ku dhammaatay ayaa waxaa daqiiqado dheeraada lagu daray mar kale naadiga kubadda cagta ee barnmouth u suura gashay inay gool dhaliso ciyaaryahan charlie danielis ayaa daqiiqadii sagaashan iyo shanaad ka dhigay goolkii markaasi ugu dambeeyey ka dhaliya naadiga chels iyadoo ciyaartuna ay ku dhammaatay afar gool iyo waxba ciyaaryahan gonzalo iguain ayaa kulankiisu ugu horreeyey naadiga kubadda cagta ee chelsea oo ama ahaan hadda ugu dheelayo kula bilowday qaab aan wanaagsanayn isagoo shan iyo lixdan daqiiqo oo ciyaaray naadigaasi wax goola uusan u dhalinin dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska haddii aynu ka gudubno oo dhinaca iyo dalka talyaaniga aynu aadno naadiga kubadda cagta ee atlanta ayaa waxa ay guuldaro naxdin badan ay duldhigtay naadiga yuventus kooba italy kulan ka tirsan naadiga atlana ayaa saddex gool iyo waxba kaga adkaatay naadigaasi ciyaaryahan castaniya zabata ayaa saddexda gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee atlana daqiiqadii soddoniyo toddobaad ee goolka koowaad naadiga kubadda cagta ee atlana goolka ay dhalisay zabata iyo daqiiqadii soddoniyo sagaalaad iyo siddeetaniyo lixaad u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee atlana goolashaasi yuventus wax goola ma aysan dhalinin waxaa sidoo kale garoonka laga saaray oo qaybta tababarka laga ceeriyey tababaraha kooxda kubadda cagta ee yuventus allegri sidaa daraaddeed yuventus oo koobkaasi kooba italy hadda markaasi ahayd midda hogaaminaysay oo difaacanaysay muddo afar jeerna inta uu masimiliano allegri uu hogaaminayay kula guuleystay ayaa isaguna laga diray ciyaarta waxaa ciyaarta laiskula soo bilaabay christian ronaldo iyo paulo dibela kuwaas oo aan markaasi saameyn ku yeelin ciyaarta intii ay socotay kulan kale oo xiiso badan wuxuu ahaa fiorentina iyo roma roma ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga fiorentina oo lagu durduriyey waxaana lagu awoodronaaday toddoba gool oo naadiga fiorentina ay dhalisay iyo roma oo hal gool keliya dhalisay ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara eden jeko ayaa laga saaray naadiga rome kadib markii ula murmay garsooraha barcelona ayaa kasoo laabatay guuldaro lugtii koowaad kala soo daristay naadiga sevilla ee wadankaasi spain kulan ka tirsan coba delarey naadiga barcelona ayaa lix gooli gool kaga adkaatay naadigaasi sevilla waxaana ay u gudubtay qaybta samafinalaha ee koobkaasi dalarey ciyaaryahan filip cotino ayaa daqiiqadii saddex tobanaad goolka rigoorada ku bilaabay naadiga kubadda cagta barcelona kulmadii goolashay u baahneed oo laba ahayd marka hore laba gool iyo ciber looga soo wadnoonaday waxaase rakatic uu noqday goolka labaad midka dhaliyey daqiiqadii koy soddonaad waxaana kubadda cagta sergio roberto cotino marka lagu dhaliyey goolkaasi saddexaad oo daqiiqadii konton iyo saddexaad sergio roberto iyo daqiiqadii konton iyo afaraad goolka kale u dhaliyey suarez iyo messi ayaa ku soo khatimay goolasha marka labada lugul isku darana lix gool iyo saddex naadiga kubadda cagta barcelona ayaa samafinalaha usii gudubtay waxaa sidoo kale naadiga kubadda cagta ee esbanyol iyaduna ay kala kulantay guuldaro naadiga real bets oo saddex gooli gool ay kaga awoodranaatay labada lug marka laisku daro afar gool iyo laba gool naadiga kubadda cagta betis ayaa kusoo baxday xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha haatana dhinacii heesaha waa heesta jeedaal iyo finaanka law naxariiste maxamed axmed guluc
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda ma ogtahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex ma ogtahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye
heesaasi maxamed axmed kuluc ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa idila socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhinaca iskudubaridka soo saarista bashiir abikar ayuu ahaa dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaan dhammaantii isku duban kartaynaa nabadiina
This is the